ersalaam b iyo wadajir b barnaamijkii tartan aqooneedka uu ka weliba diyaar la-ee daadiintii samiixudiin xasan maxamed xusni mahadsanta cabdulaahi aadan nuur jecelow
suganin baryay iriidyaa qanin batay bulshoodiya israadkee bilaan imade waa sugaanin baryay iriidyaa qanin batay bulshoodiya israadkee bilaan imade
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanfayda dhegeystayaal ka dhawaada barnaamijka tarta aqooneedka raadiyo warsan ee magaalada baydhabo oo wakhtimoo kale matila derbele barakeysan ee ramadaan isinkula dareertan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha oo uu ka noydo doonaa minkii lamaad waliba ka hardamo doone ama tartan xiise le ku rajeene xaafado shal ee daarusalaam b iyo wadajir b marka lahobasinkanaga lamada xaafadood ee uu ka tartanka ka qoran waa daarusalaam b iyo wadajir b oo una ku rajeena tartan xiise leh insha allah hobasi hordhace enkasheega xaafado shuruucda barnaamijka andegsan marka hore ula xaqiijiyaan inta khadka ka jara intale halow daarusalaam b halow daarusalaam halow wadajir waayahay doono halow daarusalaam b
halow radio warsan halow wadajir b
halow radio warsan waayahay eela mahadsantiin si isin waktigi ilaalkiisan diyaaranka isin weliba rajaane hanti aamusanaanta ka dadaalan su-aalo iyo shuruucda barnaamijkana dhugunsatan insha allah shuruucda barnaamijka weliba ku mid ahaa kow su-aalo inti may la eraayo muddo saddex jeer ee xaafad kasta unan kanaga doona sugowka inta jawaabta lagu sugow lamada xaafadood waa lamadagayga fa'iidaysi wal daqiiqada male xaafadii fa'iidaysi han wareegta halmar aan weeraana hoobana dheegwaayta ku wareejiyaan hoobana dheegtona jawaabtiye ama isku dayshe iyo gudugalaasa shuruudo wali kaloo ku mid ahaa teleefon gaar ee iyo jara hooba isla wakhtiga inta tartanka dareera isin waltabasho ee dareentan maqalka oo liidahaatoy jawaab isin biidan oo saxan aragtan haatoy oo una dhinigaana qalad kusoo bini telefon numberka isin farin ama haweero kortan waltabashada inta barnaamijka dareer waliba halahadala kortana eberli hala shan konton iyo todoba tom iyo todoba labaatan numberka isin diyaarsin ee inta barnaamijka dareera oo isin halahadal la doontan hoob waltabasha darantan wali haweeri kortana ebirli halshan konton iyo todoba tom iyo todoba labaatan oo agaasimaha idaacadda wadihilaal sheekh shaceeb wali kaloo shuruuda qayb ku ahaa xaafadii buuq una ku dareegna ama sawaxan ama lis dhugunsado waaye wal natiijo ku jara doona marka wala rajeena intii sidii xaafadoogii xalay oo kale ixtiraam iyo isluugeysan barnaamijkaha ka bandhigan daarusalaam b iyo wadajir b insha allah xaafad kastana waliba xaq onwaalada doontee toddoba su-aal wadarto guud ee su-aalana tomi afar su-aal iyo saaska nagadaayan marka wala rajeena intii shuruuda barnaamijkani la ilaaliyo doonaan barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo soonkii saddexaad weliba taabagelyahaya oo isku kaaladahaya shabakada warbaahinta warsan iyo walaalaha garab walaal saas oo kale su-aalo dhextaalka iyo maybaa ku qayb qaadahaya garbooda media oo ee barnaamij ama koox dhaqanka iyo suugaanta ku shaqeeyeysa barnaamijkan qaabkaas yaan dareeri doono oo ilaahay halkagelada dhegeystayaalkana su-aalo dhextaalka ah yee qayb ku hada doona dhiniga su-aalo barnaamijka tarta aqooneedka bile ramadaan inta dareera sanadkan weliba ku qayb qaadahay tay jaamacadda koonfurta soomaaliya oo unkumaadnagaana juudiga iyo dadaalka iyo su-aaloogaasi kabiyaasi barnaamijkii gudadala doona abwaaninta barnaamijka uu ka lamada xaafadood shal taageersan waa abwaan weerow iyo abwaan jaakole lama warqadood oo tona ee ka qoran tona b ka qoran yaa shal tuurni lamada abwaan qof kasta warqadoo fure inta marka hore isin ka dhawaaqina warqado wale ka qoran wali isin ku codsaani horta xaafado isina shal jartan si dhegaystayaalkan ogaadan iyo kooxab weero hey telefonka ba mikrofonka waa daarusalaam b iyo wadajir b ana daarusalaam ah maadaama abwaanka ay wada jira xaafadiis ata abwaankan dhaafay si xaafadiis isdabaq uga babadan yahay haye
anu daarusalaam ah naxnu daarusalaam xaanshida waa su-aalo xaafado laga bilaabow ma xaafad ma qorta aye su-aalo xaafadii ada qobsata iyo su-aalo ka bilaawdaas taas oo macno sheegta wadajir b wadajir inta su-aalo ku bilaawda doonta naxnu daarusalaam haa haa marka ee maadaama aad qobsatay wadajirna la jarta wadajira su-aalo kala duwan ka daha fura doobna insha allah iyada mahadsantiin weerow ijaakol markale weli kale umaad naga barnaamijka ila daadihay doona cabdulaahi aadaad nuur jecelo farsamada hagarlaanta waa cabdirashiid rashka xuseen iyo maxamed salaad oo garab walaal ku daraarana guddiga kubadana stuudiya diyaarnikliyin insha allah aan mahad nagaan maalin cali iyo saas oo kale aan mahad nagaan insha allah suuna barnaamijka gudgalaan markuu la mahad xaafiro aan weere siin xaqiijina kajarowsho hallo daarusalaam b
Hello, Radio Warsan.
hallo wadajir b Hello, Radio Warsan.
inta su-aalahan bilowna min hal daqiiqa yasansiyan oo ilaahay raalla ka nagada walihan marka hore marka hore dhawaayane daarusalaam b daarusalaam afhayeenkiinsin hadda laga dhawaada wal hal daqiiqa ku yar su-aaluhu gudgalaan ku bacd raadiyaalkan بسم isku الله dheeraya- الرحمن isku الرحيم.
dheeraya waxaan boliis ku wadaalada salaamaan dhammaan mas-uuliyiinta ee koonfur galbeed iyo magaalada agaasimaha kulmi ee meel hore ay dhiso tartamayaasha walaalahana oo aragtana horjoogan iyana saasoo kala salaamana oo kasalaamana lamada xajan salaamana oo salaamana agaasimaha radio warsan iyo dhammaan shaqaalaha radio warsan idasan la salaamuna calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salam kudud eededan ka faraxsan xasuusta geekan matarkan lagala kaana ooge kana hor oo kana hor jooga hadii kun kori ay sharxan oo meel raay saxiixa ya nasiib ama waldan walalaan wada jir eededan ma sinin kulli hadhawaada hadhawaada hadhawaada yelana ee una walaaliyaalkin daar salaam asan dhawaayana intaas kadib meel raay isnagan ma nagaana dhamaan ana faqaalihi hulun arkees idan adag ee hulun meel raay badana dardargeliyahayana ma nagaana dhammaan dhegeystayaasha ee meel raaiska raadiyo haddii ana fartamayaasha daarusalaam kulamadan ma nagaane gudoomiyaal gudoomiyadaana oo meel raai marka macalin aadan oldan wiin noosi iyo meel raai gudoomiyaha dhalinyarada kale sacad kulley meel raai eegadan maanta maanta ma nagaana dhammaan dhammaan meel raai ku dhegeystayaasha nizaamena meelariga doonaana telephone number iska ey eberli hal shan sideed soddon iyo koow soddon iyo todoba nambarka koowaad iyo meelhariga qoran iyo eberli hal shan soddon iyo sideed soddon iyo koow soddon iyo todoba nambarka lamaad dhegeystayaalkana sharafta leh oo deersalaam taageerayaha loola xiriiri doona ansina weliba ayaa eberli hal sagaal toddobaatan iyo todoba soddon iyo lama lixdan iyo lix namar lama haddana sanaga eberli hal sagaal toddobaatan iyo todoba soddon iyo lama lixdan iyo lix
hallo wadajir b
Hello, Radio Warsan.
ha dhawaada
أولا إلى ضمان مسلمين بجنزباء إذاعة راديو ورطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولنا بجيستيال كرم الله الكريم iyo taageerayaasha manayla raayso idaacadda warsan degansidahayaan iyo namaylanahu taasdhamada tankada degaystayaalka iyo manayla raayso taageerayaalkana lambarkii hono la xiriiri karan alibaho qoraal shango tumay shan iyo ki todoba tumay siyeed lambarka kale waliba waa qoraal shango mididii siyeed tontay sagaal eber todoba wabilahi tawfiiq
waayahay eedan martiin xaafado shal ee daarusalaam b iyo wadajir b dhegaysiga ka dadaalin iyo aamusnaanta insha allah raadiyaalkana isku gaabiya ee, si markaas jawaabooyin unan dheegna su-aalan isina nin kula dareertaan si fasiixa insha allah waliba aan weeray xaafada wadajir b oo su-aalo koowaad nasiibkan waadhatay halo wadajir b
halo radio warsan wadajir bi dhaga fura su-aali koowaad ee tartanka uu ka yanasiban waadhatan inti la siinka daha fura waana su-aalay koowaad oo isin xaq la haada doontaan su-aalana waa diini walibaan dhiyaasa sida tan sheeg antisana qur-aanka hadigaay marlamaa toobasinkanaga wadajir bi waliba sheegaasana antisana qur-aanka kariimka hadigaay mar saddexaad toobasinkanaga xaafada wadajir bi sheeg antisana oo qur-aanka kariimka hadigaay jawaabta sin ku rajayaan insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka barkaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka barkaa ku gal baratanaa jare kow bilaawa hata aliis bilaaway birkaa ay ku banee koko bilawa hata alis bilawe berka ay kubane ali badan e ali badan e kababaniya ali badan e ali badan e kababaniya Bang mal padayo hawal barsi bajel galko Bang mal padayo hawal barsi bajel galko مل پدايو هو والبرتي بجيل دالكو بيگ مل پدايو هو والبرتي بجيل دالكو
haloo wadajir bi
Hello, Fabio, warsan.
jawaabta Hello. Siyaa la jawaabtay diinka deyn waliba qawaasiisa bisan.
kanag
Labaatiisa bisan.
sax iyo qalad guddiga iyo cabdulaahi
waayahay ee, barnaamijkii tartan aqooneedka ee warsan yaa ee, uu ka hamingii lamaatanin bilaa badahay walina ee, su-aaliin horeydka ee uu ka xaafado tartamahay ee, ka xaafadan horeydka ee wadajir lugeydii ayay ahay tahay su-aal diini ah su-aalaas waliba iyo un ku jawaabeynaa to sax ee lama dhibcood yana saas ka heleen wadajir b
What do you mean?
What do you mean? What do you say, please? Yes, of course, but you could lay over here. Wala jir waaye. Ha?
Adeeryatiin.
Adeer waxaa waaye kuwii soo soconayay. Gowle. Wala jir. Waa bilaabatay si in bilaabatay wada wada ku garan ha ka cabsanina. Ahay buub yaana fool oo Waa te.
diinama.
Laba dhibcood xabad waxaa idinku dhiibay tabakaayada oo ku taalo wala jir fiilay maal ciddi la dhahay tabakaayada idinku dhiibay xabaddo. habadda kalena waxaa idinku dhiibay eh, eh, waxaa idinku dhiibay cabdalle macalin wada dib oo bilaabatay okay shaqo wanaagsan hallow daarusalaam b
Hello, Fabio, warsan.
daarusalaam dhaga unfura su-aali labaad ee tartanka uu ka dhiniga kalena nagdaaka su-aali koowaad oo dhinigin ah waana diini welibaan dhiyaasa sida tan sheeg magaaga abubakar sadiiq marlamaad sinkanagoy daarusalaam b waa su-aali lamaad oo diini ah sheeg magaaga abubakar sadiiq daarusalaam b weliba sheegasana magaaga abubakar sadiiq wali rajeyana jawaabta intay haleeli doontaa insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka barkaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka بركا فقل برتن هاجري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا فقلي كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا فقلي अली बादन ए अली बादा ए अंक बाबानिया अली बादन ए अली बादा ए अंक बाबानिया mal pagayo wal barsi bagel galko mal pagayo wal barsi bagel galko mal pagayo wal barsi bagel galko مل پدارو ہو اول برکی بجے رجال کو
هلو دار السلام بي
الو فادي ورسن جوابته
بسم الله ونوع برتمياش دار السلام سأل الجوافية حدين الحدين ولد عن رياسة عبد الله ابن أبي قحافة كانك جوابته
عبد الله ابن أبي قحافة صحي قالت قدقة su-aale lamaad oo diini ah waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam b jawaabtooy ku biyeen su-aalaastoo sax awow lama dhibcood iyo nafaas ka heleen xaafadda daarusalaam lama على الفقتي الفقتي آه. آه.
laba dhibcood daarusalaam maaha inta dhigta hadinta dhigtaa ani haysadaa
ايش فيك الجن بجاك
وراه لما يستوي
lamada dhibcood aniba haysadeen mahowar kalaka darlaan imiran dhika fadaa وهي warkan هلو dhacay.
وذا جربي الو فادي ورسن
wada jirbi dhaga fura su-aali saddexaad ee tartanka uu ka dhiniga kalena nagdaasa su-aali lamaad oo isin xaqin lahaytan welina nasiiban weelatana su-aal biologia weliban dhiyaasa sidatan sheeg afarta nooc ee nudayaasha isinka nagoy markale wada jirbi waa biology sheeg afarta nooc ee nudayaasha mar saddexaad sheeg afarta nooc ee nudayaasha jawaabta siin ku rajayaan insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berka kugal baratan haajare buuga tartanka berka kugal baratan haajare Kuku bilawa, hatta lis bilawe, berka ay kubale. Koko bilawa, atalis bilawe, berka ay kubale. Ali badan e, ali badan e, hank babaniya. Ali badan e, ali badan e, hank babaniya. mal pagayo wal barsi bagel galko mal pagayo wal barsi bagel galko xeeb malfadaayo faa walbarki bajeelidaalkoon beeg malfadaayo faa walbarki bajeelidaalkoon
loo wada jir b
هلو راديو ورقم jawaabta
دين وليد و مستلسيشن مستلسيشن iyo consultation
codkana koranqaadka nagba
دين وليد و مستلسيشن constitution iyo nailafaayso anaga constitution
sax iyo qaladka guddiga
waayahay su-aalii biologiga hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir b jawaabtii uu ku biyaan su-aalaas too sax aan hayno
halow halow daarusalaam b
halo radio wartan jawaabta
bismillaah allahuma saqna aljabaab unooya tartamayaashe darussalaambi su-aalaad jawaabtee haddii una iska dayenya waliban dhiyaase adapidal tissue connective tissue muscle tissue iyo nervous tissue mar lamaas haddii una kanana su-aalaad jawaabtee waliban dhiyaase adapidal tissue connective tissue muscle tissue iyo nervous tissue sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir b ku noogeen ku jawaabi waayeen weliba si ku faa'idaysi ee la horjeeyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam b jawaabtii uu ku biyeen daarusalaam b too sax ew walin iyo saas ka heleena hal dhibcood oo faa'iide ah
يا أبوان وأنت دكت لكن أنا والله ديك إلا هذا هل تبعو دار السلام ما يبقى ها أك السوق هي هورا هي سندك والله بالله هو إيرن هان هاي سندك كم يسوى فأصلا لما هذه هان سك دار سديد ميلا سندك لا سدد تبعو أو كم بدها المرة سندك يا دار السلام halow halow daarusalaam b
halo radio wartan su-aali lamaad oo biolojiya dhigaan fura waliban dhiyaase sida tan sheeg sadiida nooc ee inqeybsamow nuda muruqeedka marlamaad siinka nogoy waa biology sheeg sadiida nooc ee inqeybsamow nuda muruqeedka mar saddexaad daarusalaam b su-aalo biology dhaga fura waliban dhiyaase sheeg sadiida nooc ee inqeybsama nuda muruqeedka jawaabta siinku rajeen insha allah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee Alli badan ee, alli badan ee, tan ka baabaniya. Alli badan ee, alli badan ee, tan ka baabaniya. Deeg mal fadaayo, haa wal barsi, bajeelgaalkoon. mal fadaayo haa wal barsi bajeelgaalkoon. mal fadaayo haa wal barsi bajeelgaalkoon. حسين من فدايو هو والبركي بجيت لكم
hello darussalam b darussalam b
هلو هاجي ورطان jawaabta
بسم الله ونوع ترتمياشة دار السلاف دي سؤالات جوابتي هدون السجدين ولد عن دياسة تسنوت مسكال كاريو مسكال يعني اسكالة مسكال kanag markal تسنوت مسكال كاريو كاريو مسكال يعني اسكالة مسكال saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo biology waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam b waana nagadaasa su-aali afraad ee tartanka uu ka jawaabta uu ku biyeen tartamayaasha xaafadda daarusalaam b waliba wato sax awow lama dhibcood iyana saas ka helen daarusalaam b هاي هاي تعبوا ani maadalna admaan hadal lama dhibood ani hele ma adu mehelna jaafada ha u yaatay inaana kahay horeyna kinga sheegay ninkaa roorihii lagama daba utumo haddii kale wuu kuu tubinaa ishu tufkaa gelinaya jaakole lama dhibco daarusalaam ani sin haye ama i berbero gudoomiyaha xaafadda daarusalaam yasinka dhiibi lama dhibcood naga ha naga soo daba utumin dee jaakole haddii kale isha tufkaa gelinayna gowba ku dhanay mufta hallo wadajir b
هلو راديو ورطان wadajir b dhaga fura su-aal chemistry hasiinka dararta waana su-aala shanaad ee tartanka uu ku wali bandhiyaase sheeg weli sheegaase kaaftoonka curyaha haydorojiin marlamaada siinka naga wadajir b waa chemistry weli sheegaasana kaaftoonka curyaha haydorojiin mar saddexaad weli sheegaasana kaaftoonka curyaha haydorojiin jawaabta siin ku rajayaan insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee Koko bilawa, hatalis bilawe, berkay kubane. Ali badan e, ali badan e, ang kababaniya. Ali badan e, ali badan e, ang kababaniya. mal pagayo wal barsi bajel galko mal pagayo wal barsi bajel galko mal pagayo wal barsi bajel galko mal pagayo wal barki bajel galko
hallo wadajir b
هلو راديو ورطان jawaabta
سؤال الجواب يبدو مثلا بين وليب و حلقة ان شاء الله كلام- كلام.
يا سؤال الجواب يبدو مثلا بين وليب و حلقة مكو saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali chemistryga hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir b jawaabtii ku biyeen su-aalaas too sax eewu walin iyo saas ka heleenaa lama dhibcood yaa muxusin wadajira lweeraataadinaya lama dhibco يا أخي ماشان هجاي فور جيشنو naga bag لبدي بعضه ye أنا أكون بربرة هجاي أكون شري ani jirin آه هي ولا- لبدي بعض ma ولا qoraysaa جل هل وعاه هودي بي بالأوف تايلور يا هودي بي بالأوف تايلور garanka waxaan shawiinagu eeynaada هل وعاه هودي بي آه، أقاسمها ورسا واحدة شعب أوكي
هلو دار السلام بي
هلو راديو ورسن su-aali labaad oo chemistry a dhagaan fura dhinig kalena nagadaasa su-aali lixaad ee tartanka owka welibanan dhiyaasa sida tan sheeg sumada curyaha mercury mar labaad sheeg sumada curyaha mercury mar saddexaad daarusalaam b su-aalo waa chemistry sheeg sumada curyaha mercury jawaabtasin ku rajayaan insha allah
ayl ko badinay koy ayl ko badinay koy duuga tartanka bergaa ku gal baratan aajare duuga tartanka bergaa ku gal baratan aajare koko bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badan e anni badan e tank babaniya अली बादल ए अली बादल ए संग बाबालिया देव मल पगायो पावल बरसी बजेल गाल को मल पगायो पावल बरसी बजेल गाल को मल पगायो पावल बरसी बजेल गाल को मल पगायो पावल बरसी बजेल गाल को
halow daarusalaam b
هلو راديو ورسن jawaabta
بسم الله إله جوابتنا وافجي ونوع أنا ترتمياشي دار السلام دي سؤال الجواب فيها بين السدين ولبان رياسة حج جيس مرلما تبين كناغي حج جيس kana codkan koran qaad سؤال الجواب فيها بين السدين ولبوا حج جيس sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii chemistryga hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam b jawaabtii uu ku biyeen weliba wato sax awo walina iyo saas ka helena lama dhibcood yes intaan kala dhiga ani yaa bajaadnas aduuma dareerto ahayn bajaad aan iibanay yay gargaana gargaana kuwa lamada dhibcood daarusalaam iyo jay hoon beesati maankood ما لمدو كم باين بقدر سلام الجي بجال ياسين كديبي او اي اي
halow wadajir b
هلو راديو ورسن dhaga fura su-aali koowaad oo fiisigiis aasinka wajahan dhinaga kalena nagadaasa su-aali toddobaad ee tartanka uu ka welibanan dhiyaasa sidatan sheeg xilligii la dahfuri meeraha yuranas marlamaadsiinka nagoy wadajir b waa fiisigiis sheeg goortii ama wakhtigii la dahfuri meeraha yuranas mar saddexaad wadajir b dhaga fura fiisigiisu sheeg wakhtigii la dahfuray meeraha yuranas jawaabtasin ku rajayaan insha allah
ayl ko badinay koy ayl ko badinay koy duuga tartanka berkaa ku gal baratan aajare duuga tartanka berkaa ku gal baratan aajare كوكو بلاوة حتى عليك بلاوة بركاي قبلي كوكو بلاوة حتى عليك بلاوة بركاي قبلي अली बदने अली बदने संक बाबनिया अली बदने अली बदने संक बाबनिया mal fadayo oo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo oo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo oo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo oo wal barki bajeedagaalku
hallo wadajir b
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillah jaalas jawaabtiya diin iska dayn walibwa kunfiyad boqol iska diibi
kanag codkana koran qaad
jaalas jawaabtiya diin iska dayn walibwa kunfiyad boqol iska diibi
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali fiiskiska hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir b jawaabtuhu ku biyeen su-aalaas too sax aan hayno hallo daarusalaam b
halo raadiyo warsan jawaabta
sonoe tartamayaasha daarusalaam ee su-aala jawaabtiyaha diin iska dayn walibwa kun todoba boqol sagaaliyo todobadi kanag jawaabta barlama kadena kanaga kun todoba boqol sagaaliyo todobadi sax iyo qalad guddiga su-aalihii la weydiiyey wadajir b ku- ku noogeen ku jawaabi waayeen welibaase ku faa'iideysi ee lan horjeeyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam b daarusalaam jawaabtay ku biyeen su-aalaasa too sax aan hayno
haye jakole jawaabta waliba koofadey su-aal eh, fiisigis eh sheeg xilligii la dahfuray meeraha uranas microfonkana dhawaysay
يونايت كورت ملك جيل ما يونايت كورت ملك جيل هذا كورت ما إيه شغل meeg male heesaas كورت ما الصومالي وشغل fiisigis fiisigis saas af soomaaliga يا fiisigis ما يأكل مدي هنا sheeg goortii la dahfuray meeraha uranas قوقتي لدا فرمي بعد كوي سرع البغل أفرتني سرعتي
Haye, haye.
geemad yaa la daafuray Annagu, geemadii oo la daafuraay أنا isla بروح geekase yaa la daafuray أنا هايدي.
بروح geemadaas يا
hataa arag ma jarna geemadaasaa haytin oo un hilmaansanaata aragda يا ha geemadaasaa haytin ها waayahay mar haddii xaafadu ay kasi waayeen guddiga سؤالي كسويتان لما دي صف سؤالي كسويتان لما دي صف ويبا سورسي كشافيا سي قد بقى سؤالو ورسن ويبا سورسي كشافيا سي قد بقى سؤالو ورسن قد بقى سؤالو ورسن قد بقى سؤالو ورسن
bismillahi raxmaani raxiim tartankii haminshay lamadeenin galay ilaa mahdiis Eh, su-aali todobaad oo haytay su-aal fiisigiis ah oo la warsaday tartamayaalka xaafadda wadajir b ooyo ha ku nogeeno si ka faa'iidaysa eedhaan hor dhigkii tartamayaalka xaafadda daarsalaam b ooyoan ku faa'iidaysado waaye su-aalo soo andhiyaasi sidatan sheeg xilligii la daahfuri meeraha uranas waa su-aalo jawaabtay maynagadaasa kun todoba boqol siyeeton iyo kowdii xilliga la daahfuri meeraha uranus mayba haytay kun toddoba boqol siyo ton iyo kowdii
waayahay wali rajeeye xaafado intiio ku faa'iidaysteen jawaabta su-aalaas oo lamada xaafadood ha ku noogeen su-aalaha daraarta waliba iskulaha xaafadda daarusalaam b halow daarusalaam
halo radio warsan su-aali lamaad oo fiisigiisa indeer garooba welibaan dhiyaasta sidatan sheeg goorti la dahfuri meeraha bulutu sheeg goorti la dahfuri meeraha bulutu mar saddexaad fiisigiisu daarusalaam b sheeg goorti la dahfuri meeraha buluto
buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badan e anni badan e kababaniya anni badan e anni badan e kababaniya Bang mal padayo hawal barsi bajel galko Bang mal padayo hawal barsi bajel galko mal fadaayo wal barki bajeelidaalko mal fadaayo wal barki bajeelidaalko
halow daarusalaam b
الو راديو ورسان jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شكرا الجواب ونوع ترتمياش دار السلام دي سؤال الجواب سيادين الكدين ولبن دياسة كن سغال بغول إسو بنكي مرلما تبين كناك ولبن دياسة سؤال الجواب سيادين كن سغال بغول إسو بنكي saxiyo qalad guddiga waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam b waan ahaytii su-aala fiisigiis ee jawaabtiga ku biyan daarusalaam b too sax aw walinayo saasa ka qaadadeena lama dhibcood
بسم الله الرحمن الرحيم أنا أو تاجرها حافظ وذا دير اللهم وفقنا لما دب عوت ما ما دي حافظ دي هذا شورة دي و... أنا دار سلام أها إنك قرن توي سورة لها إنك قصدن توي مركون هكو شورة نفر وذا دير هون أنا مسجود جي أنتم أنا عن أو خير سورة لها خير دار سلام يا فضيها مركون هكو شورة إني اللهم وفقنا لما دب عوت يبوشو مركان لما دب عوت يا ما بفضي إني أن هذا كوريا جي دار سلام iyadoo dadaal dheeraad iyo hasuubiya markuu si dhirmaa ilaatinka dhaari waqti dhumiyayd abwaan weeraho aan ahamay bataagarahaaya daarusalaam lama dhibcood may basinka dhibay guddoomiyaha xaafadda
waayahay eeda amaasiyin lamada xaafadood nasashadiiyo galaana khadka diyaarka hayn lamada xaafadood weliba fursado siyaane dhegeystayaalka barnaamijka tartanka la dareera lamadii su-aal oo dhextaalka ee yahdeerdi welibana barnaamij kun su-aalo dhextaalka ee ha diyaariyay kooxda garbeeda media oo ee koox dhaqanka iyo suugaanta ama fanka ku shaqeeyasa su-aalo koowaad dhegeystayaal una bandhigaan iyo waliba etaa sheeg abwaan walaalka erow afmaymay markale sinka nagoy sheeg abwaan walaalka erow afmaymay mar saddexaad dhegaysta sheeg abwaan walaalka erow afmaaymaay telefoonkan oo la hadala kortan waa toddoba tumi afar afartii toddoba eber eber dhegaystahan ku horeysayaan halo assalaamu calaykum walaal maay xaafadda
معايا إبراهيم على عبد الله يا عبد المرسل ibraahim aan cabdillaahi xaafadda muse raadiyaa gaabi ama damid
إيه
weli raadiyaa dheegahayna gaabi ama damid walaal ibraahim aan Gaabi.
cabdillaahi xaafadda
مرسل haye barnaamij kala daraarta raadiyaa noo gaabe Ah.
beliis raadiyaa weli dheegahayna noo gaabe haye horan gudigal jawaabta إيه horan gudigal
سؤال الزيادة دين اسكدي ما يبان كاساي قبيطة waayahay si sax eman sheegna eeda amaadsanta laakiin iska deeka ada soo bidi Ee, dhegeystayaalka kale iyo fursada sii doona Ee, telefoon numberkan oo la hadla koran dhegeystayaalka waa toddoba toban afar afarti toddoba eber eber halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaal maagi xaafadda
محمد حسن إستاك عفد مرسل maxamed xasan isxaaq xaafadda mursal ayee barnaamij koob la daraarta jawaabta
أفيال أفيال afiyaal miya ها waayahay magaca kanag maxamed
حسن إساك maxamed
حسن إساك xasan isxaaq xaafadda mursal telefoon numberka
شن haye
تميلي صح
أفنتي أفر mhm تي تيكو way hay idan ma santa su'aalaha sax ah ku guuleysatay abaal marin laata insha Allah gudiga kii la xadiidi doona idan ma santa su'aal lamaada am gudubana su'aal lamaad waliba nagdaase sheeg walaalka erow afka mayga fanaan mar lamaad siin kanago sheeg walaalka erow afka mayga fanaan mar saddexaad dhegaysta sheeg walaalka erow afka maayiga fanaan jawaabta siin ku rajaan dhegaystaha kale halo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa yahay ee, dhegaystahaas eedaan ku xugnaa oo la rajaana anshaxa iyo nidaamka barnaamijka intiin la ilaali doono halo assalaamu calaykum walaal maaga xaafadda xaafadda horseed maagana
معايا معايا إبراهيم محمد الله maxaa ibraahim maxamed barnaamijka la daraartee
ها haye jawaabta
أسمعي في الشاي
waayahay ka- maylaka ereh
الشاي أما قوية
waayahay si sax ayaan sheegna laakiin eedaa mahadsanta iska dayga ada soo badi dhegeystaha kale iyo fursad siyaana halo assalaamu calaykum assalaamu calaykum magacii xaafadda magaga raadiyaa damiya manoo gaabi bliis magaga kanag axmed maxmed xaafadda ish barnaamij kowal daraarta jawaabta hee waayahay ee, wali rajeen intii idaacadda la daraarta ee, ku bacdana fursad ma heli doonto insha allah halo assalaamu calaykum walaal magaaga cabdicasiis barnaamijka la daraarta ها horan gudugal
أسأل الزكاة
hanuun miya هل
waayahay eedaa mahadsanta si sax iman sheegna jawaabta ee, bal dhegeystaha siyaan halo assalaamu calaykum walaal maagi xaafadda barnaamij raadiyaa gaabi ama isku dami barnaamijka waa daraar toran gudugal waayahay magaa ninka nag cabdulaahi cabdulaahi nuur cali warsame teleefonka shan lama afartu waayahay dhegeystahaasa ka guuleysaday shan lama afartun soddon iyo kow xaafadda wadajir ah noola hadlay eedaa amaasanyi su-aalogii dhextaalka meelasay ah ka gebagabeynay xaafado xaqiijiyaana daarusalaam b iyo wadajir b intiqadka ka jaran ku bacda su-aalo siyamba qaadana halo daarusalaam b هلو راديو ورطن hallo wada jir b هلو راديو ورطن dhextaalku bacdi su-aalooga bilaabaana diyaar garooba insha allah
ظاهريا نوبتي بلا يدين زيرو إيكو بلا آمياكي قد كبر براين
waayahay eh, abwaaninta xaqiijiyaan hob roogan iyo hoba kale hallo weerow hallo jaakole hallo jecelow
ilaahay kiiroonya waan kuuroonya hadda maha dhagsane jaakole
daakor ba nagartiisa uslaayte waayahay su-aalaha dararta waliba iskulaha xaafadda wadajir b hallo wadajir
هلو راديو ورطن
kale codsadaha raadiyaalka gaabiya bliis raadiyaalka noogaabiya ama isku damiya ama siriya xalliya ee, wadajir dhaga fura su-aalaha xasan kula jiran weliba waa su-aaliyey raadiyaalka isku gaabiya bliis xaafado daarusalaam b halow daarusalaam هلو راديو ورطن raadiyaal gaabiya halow wadajir اه راديو ورطن raadiyaalka noogaabiya waa codsi waaye raadiyaalka noogaabiya su-aalaha daraad waliba iskulaha wadajir b waana su-aalii sagaalaad ee tartanka uuka waana xisaabo dhiga fura su-aal walibaan dhiyaasta sidatan raadi lamatira oo tan hora lamalaabsha madila kadara tan damba wadartan eta labaati ikow tan damba lamalaabsha madila kadara tan hora wadarti anagadaasa labaati i todoba mar lamaadsiinkanoga wadajir bi xisaabo dhiga fura waana su-aali sagaalaad welibaan dhiyaasa sidatan raadi lamatira oo tan hora lamalaabsha madila kadara tan damba wadarta eta ama nagadaasa labaatan i kow tan damba lamalaabsha madila kadara tan hora wadarta yaana nagadaasa ama eta labaatan i todoba mar saddexaada siinkanaga wadajir bi xisaabo su-aala waana ti sagaalaad raadi lamatira oo tan hora lamalaabsha madila kadara tan damba wadarta eta labaatan i kow tan damba lamalaabsha madila kadara tan hodar tan hora wadarta nagadaasa labaatan i todoba
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane alli badan e alli badan e tan kababaniya alli badan e alli badan e tan kababaniya mal fadayo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo wal barki bajeelgaalko
oo wadajir b
هلو راديو ورطن jawaabta
بسم الله يا الذي يأتي الدين في الدين وريب وإن شاء الله تنهر شمو ومدمدم السميكو hal kanag مرح مرح
wadajir jawaabta kanag صور وريب وشن فندمدم السميكو sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabtahayti ee la weydiiyey tartamiyaalka xaafadda wadajir b jawaabtay ku biyan xaafadda wadajir b maybe waa toosax eewu lama dhibcood yasaas ka heleen wadajir b
What do you mean? أنت جرت اوكي بيع أوكي تجرت way dibba meeli jare horta بس ورقة Right.
أنت جرت أوكي تقول ويرو السلام عليكم أيضا نوفعون شاهي عب What do you mean?
كبسين ناف هنقولون وكلام مرحبا.
نفقك شيء wadajir okay waa guulaysateen ملك شيء laba dhibcood waxaa idiin dhigay toob waxaa idiin ku dhaafay eh, baashi xasan maanuur تقول أنا لا مين جيت أنا بميله وإذا barya si barya adiga mid xoogaysaa tan kalena waxaa idinku dhiibaa iid iid waaye e maya ben of taylor ninka saabtoriyaha laga daba dhacay filosofca ahey waa kaa warkii ay meesha ku dhamaaday okay hellow daarusalaam b
هلو راديو ورطن su-aali labaad oo xisaab eh waa anagadaasi su-aali tobanaad ee tartanka uu ka dhiga anfura weli baandhiyaase sida tan haddii lamalaabka da-da abwaan faarax xuseen weerow soddon iyo kow sano dheerta tan abwaan jaakole islamarkaasayna da-da islamarkaasayna wadarta da-da abwaan jaakole iyo lamalaabka tan abwaan weerow ee ta afartun iyo sagaal raadi qof walba da-dis mar lamaad siinkanogoy gaarusalaam b haddii lamalaabka da-da abwaan faarax xuseen weerow soddon iyo kow sano dheerta tan abwaan muxsin qaalib jaakole islamarkaana wadarta da-da abwaan jaakole iyo lamalaabka tan abwaan weerow ee ta afartun iyo sagaal raadi qof walba da-dis mar saddexaada siinkanaga daarusalaam b su-aale xisaabo waana su-aale tobanaad haddii lamalaabka da-da abwaan faarax weerow soddon iyo kow sano dheerta tan abwaan muxsin jaakole islamarkaasayna wadarta da-da abwaan jaakole iyo lamalaabka tan abwaan weerow eta afartun iyo sagaal raadi qof walba da-dis jawaabta siin kula jiraan insha allah
ayl ko badinay hoy ayl ko badinay hoy duuga tartanka berka ku gal baratan ajare duuga tartanka berka ku gal baratan ajare kow bilaawa hataa liis bilaaway berka ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane Ali badan e Ali badan e kapabaniya Ali badan e Ali badan e kapabaniya Ben mal pagayo wal barsi bajel galko Ben mal pagayo wal barsi bajel galko mal pagayo wal barsi bajel galko mal pagayo wal barsi bajel galko
hellow daarusalaam b هلو راديو ورطن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم ونوع ترسمياشي دار السلام اس على الجواسية هديون الخدين وليد عن بياسة اللهم صحن الشباب كني لما إلاك صدين صدين كني لما صدين صدين
codka koran qaada ee, da'dana qofka meeshii raadi soddon ilaa ma soddon iyo todoba barlamaanka haddaynu ka naagna soddon ilaa ma soddon iyo todoba saxiiba qalad gujiga
waayahay ee, muxudiin horta intii una jawaabtaan ka dhawaaqna ee, xaafadda tartamaha hayta ee daarusalaam ee, xarabkiiyo wadadaan bal ewa mise b mar walba lama jeerya tartamayaasha xaafadda daarusalaam daarusalaam ee, b marka daarusalaam b ee tartamaha hayta mise daarusalaam b ee tartamaha b hayta daarusalaam b
waayahay ee, su-aal yahayti xisaab waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam b jawaabtay oo ku biyan tartamyaalkaas too sax aan hayno hallo wadajir b
halo raadiyo warkan jawaabta
su-aalaas jawaabtay haddii isku dayn waliba waa abwanyaaro fadayli jaaqalin idii lama kanag mar kale
fadayli iligdii lama
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabta hayti ee la weydiiyey daarusalaam b ku jawaabi waayeen waliba se ku faa'iidaysi ee lan horjeeyey tartamayaasha xaafadda wadajir b wadajir b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas waliba watoo sax aan hayno waayahay abwaanadii baroogan iyo fursadda siyaana abwan jago ee, sinka naga ee, haddii lama laabka da'da abwaan waarow adalay dhal aniba kirdoogaha adalay dhal waayahay haddii lama laabka da'da tiita Hmm, kitai.
soddon iyo kows ee, dheerta tan abwaan jaakola anis jago ku sodoi ku ku dheera
haa islamarkaasayna dai wadarta wari musu masugo wa sodoi ku an ko guinare lagai da wa ad lagai da no gola dus bo do windi le windi jesa suka dawerow islamarkaana wadarta da'da abwaan jaakolo oo baa la fadhi iyo lamalaabka tan abwaan weerow oo tiita ay afarta isagaal etee raadi qof walba da'diis
nyaa so kimerdi dan ore damag damag ana horte an sodoi lama sami jara sida dhanba ana sidee dhan bahaa Haa.
هذه قال له نزل مرابنا مم.
صدق لما سنة قال أو أنين انذيرنا إذا كوركين إن كموتنا أيه.
أنا صدق لما سنة جرى haye koow جاء كورا أذين aan toddobaatan lama jar بان أرى هذا مدوم ما أنين كمشغول haye أيوة.
wa- أفرتي كو مدوم ya أفرتي كو بان كتال haye يؤويني aha ها haa
لما راب مدوم سيتني لم يؤويني لكم ها ما قال لما راب
waayahay ee, guddiga iyo siyaana jawaabta
su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf waybaa suuradsi ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan waybaa suuradsi ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan
بسم الله وسؤالي تمنات هايتي سؤال حساب اه oo lu warsaday tartamayaalka xaafadda daarusalaam b isla markaasna iyo ku jawaab waana si ka faa'iidaysi ee lan dhiki ee lan hor dhiki tartamayaalka xaafadda wadajir b iyo aan ku faa'iidaysado waayeen su-aalo soo an dhiyaasi sadatan haddii labalaabka da'da abwaan weerow yaa erta soddon iyo kow s- ee, yaa dheerta soddon iyo kow sena abwaan jaakole isla markaana wada wadarta da'da abwaan jaakole iyo tan ee, labalaab sheeba tan abwaan weerow yaa erta afarta iyo sagaal raadi mid walba da'diis su-aalaas jawaabtee may nagadaase abwaan weerow may jaro kore labaatan sena meele abwaan jaakolena use jar sagaal sena
إلهي الأغا دا أبكو أب أبو تفاري مؤاشد إلا أذاس ولأولاها ونطولكان هاي هذا أرسلان والله waay abu anjaako in labaatan jare anin abaad- abu anjaako in sagaal jare oo anin labaatan jare Ma- ma agle galme unuban ogolaay maskaraana tan waayahay eedan mahadsantiin su-aalaha dareerka waliba iskulaha xaafadda wadajir b haloo wadajir halo raadiyo warsan
wadajir su-aala tumid koowaad dhiga anfura waana su-aal taariikhi ah walibaan dhiyaasa sidatan sheeg sanadii iyo billi soom waa sheeg sanadkii iyo birley soomaaliya xornimada qaadatay sheeg sanadkii iyo birley soomaaliya xornimada qaadatay wadajir b su-aalo taariikhu sheeg sanadkii iyo birley soomaaliya xornimada qaadatay
ayluko badinaysoon ayluko badinaysoon buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badan e anni badan e tank babaniya anni badan e anni badan e tank babaniya Deng mal padayo hawal barsi ojel galko Deng mal padayo hawal barsi ojel galko mal padayo hawal barsi ojel galko Deng mal padayo hawal barsi ojel galko
hallow wadajir b
halo raadiyo warsan jawaabta
su-aalaas jawaabteedii maskadayn waliba waa kowda julaay kun sagaal boqol iyo lixdankii kanag jawaabta
kowda julaay kun sagaal boqol iyo lixdankii sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee lu weydiiyey wadajir b jawaabtii ay ku biyeen su-aalaas waliba waa toosax ee toosax ew lama dhibcood yaa wadajir B
لما نبغى ضاع ha لما ha لما تلقى انت كده مثلا ولاش يبوس ما اليوم خذ بقى خود اللي قلت عبد الله قوري امشي اشقى كو كان قال وعن خود اللي يا فاجئ اجي Ma- lamo lamo ولا مو اسوبر يا كان قال وين بقى كده دكتور يريسو عبد لطيف اه فرجتها Hello.
اجي شي اوكي daarusalaam b
halo raadiyo warsan
daarusalaam in diyaar garoobaa su-aalii tum'i labaad ee tartanka owka waa nimadaasa su-aali labaad oo taariikhe walibaan dhiyaasa sida tan sheeg sanadkii iyo berliyle la wareegii waa sheeg sanadkii iyo berliye la wareegtay dowladdii kacaanka xukunka dalka marlamaadsiinkana way daarusalaam b sheeg sanadkii iyo berliye la wareegtay dowladdii kacaanka xukunka dalka mar saddexaad sheeg sanadii iyo berliye la wareegtay dowladdii kacaanka xukunka dalka jawaabtaasaan ku rajayaan insha allah
ayluko badinaysoon ayluko badinaysoon buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane से संक बाबनिया अली बादल ए अली बादल ए संक बाबनिया مل پدايو اول برسي وجيل لالكو مل پدايو اول برسي وجيل لالكو مل پدايو اول برسي وجيل لالكو مل پدايو هو البركي بجي رجالكو
هلو دار السلام بي
هلو راديو ورسان جوابته
بسم الله الرحمن الرحيم وما أنا كرتمياشة دار السلام آت وعلى جوابتها هدون اسكدين وربا مغلاسة ثلاثيك وفي أكتوبر كنت أبدو الحديث العالم كانك mar lama haddii aan kanaga waliban dhiyaasay siyaasatay saaliye saatiiko october kun sarbel hadin sagaal صح يقالت قدقة waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam d jawaabtii ku biyeen su-aalaas waliba wato sax ee lama dhibcood yana saas ka helen daarusalaam b yes lama dhibco daarusalaam biida dayna majara lama dhibco dambiil buutig wi- أفكاك داريبا أشكرها لما تبعد وقدم به لبود إنه أنجيو بشر كسوة أنا محسن قاسم قالب جاو كلنا ما الرأس يالكو أو قلدو كل جراها هنون لأنتس إبليس كودا كيتا يا محسن والله أنا لا أتحرك والله مسكوتة به لما تبعد دار السلام ما بس إنك ديوي قدوم ياها حافظ وأنا ما بحسارها يا محسن قاسم قالب جاو كل ياها كروري كودت سدا
هلو وذا جربي
waad macsan tahay halo هلو وذا جر
halo radio warsan
diyaar garooba su-aali tumi saddexaad ee tartanka uu ka dhinig kale nagadaasa su-aali koowaad oo dhaqan e welibaan diyaase sidatan sheeg macnaaga ereyga maguud mar labaad siinka nogoy sheeg macnaaga ereyga maguud mar saddexaad su-aalo dhaqan wadajirbii sheeg macnaaga ereyga maguud
Ay luko bari ne hoy, ay luko bari ne hoy. Bug tartank, berka kugal, barat ngajare. Bug tartank, berka kugal, barat ngajare. Koko bilawa, hatta alis bilawe, berka ay kubale. Koko bilawa, hakalis bilawe, dadka ay kubane. Ali badan e, ali badan e, tank babaniya. Ali badan e, ali badan e, tank babaniya. مل پدايو اول برسي وجيل لالكو مل پدايو اول برسي وجيل لالكو مل پدايو اول برسي وجيل لالكو مل پدايو هو والبركي بجيت لكم
هلو وذا جير بي هلو وذا جير anoo raadiyo warsan jawaabta
lah waa las jawaabtee diiniska daynolibwa godliku dhax qodow madii warta dirto
kanag
waa godliku dhax qodow warta dhatiya madii warta dirto sax iyo qalad guddiga waayahay su-aaliidi ee sugaanta ama dhaqanka hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir ee b jawaabtii uu ku bixin su-aalaas weliba waa too sax ee walina markaas iyo saas ka helana lama dhibcood jaakole hee wada jir bi lama dhibcood wadajir laba dhibcood kii u dambaysay waaye waa ku guulaysateen natiijadana ku direen ka sugaynaa yaa ahey waayahay halow ku dhibay bill of taylor hal dhibood waxaa idinku dhibay saxaab company okay halow daarusalaam b anoo raadiyo warsan su-aalinka damboyti ee tartanka uuka waana ee su-aali lamaad oo dhaqanka dhegaan fura welibaan dhiyaasta sidatan sheeg macnaaga ereyga dheeris mar lamaadsin ka nago sheeg macnaaga ereyga dheeris mar saddexaad daarusalaam b sheega macnaaga ereyga dheeris jawaabtasin ku rajayaan insha allah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka tarkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka tarkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane ali badan e ali badan e kababaniya ali badan e ali badan e kababaniya ben mal padayo wal barsi bajelgal ko ben mal padayo wal barsi bajelgal ko mal fadaayo wal barki bajeelgaalko mal fadaayo wal barki bajeelgaalko
halow daarusalaam b
anoo raadiyo warsan jawaabta
bismillah wanaga tartamayaasha daarusalaam bi su-aalaas jawaabtee haddiina iskubenya wali bandhiyaase yaambada afbeelimada la afeeyo
kanag markale egeerisan kase yaambada ama toorida madii afbeela oo la afeeyo misoofada laka dhawo in geeriya la heramayso iyo la heramay la raayso in afe geeriska madhafe la heran sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii ee sugaanta ama dhaqanka hayti ee damboyti tartanka uuka waana la weydiiyey tartamayaa- tartamayaalka xaafadda daarusalaam b jawaabta uu ku biyan su-aalaas weliba waa too sax too sax ew lama dhibcood daarusalaam b
walaalayaalow daarusalaam bi uu ku walaa horta kula degdeena meel eraus husniha ee kan husni isku rala muxsin haani muxsin in husni hal ere oo la dabgadiile oga in wereerdeena muxsin haanin hakroore kula degdeena ang male isku rala meel maamano ayuu tika jarnaa lamadan dhibcood ani bajaaj karaha walaalayaalow odsigo
waayahay ee, su-aalogii wadartahay ee tumi afartii meelaninka gebagaboobi lamada xaafadood qadka kasii wada jareen insha allah guddiga yaa ku mashquulsan natiijada si natiijada una goobta un ku sheegna hooy dhehraala ku magada abwaan jaakola iyo abwaan weerow yanu hal su-aal siya abaalmarin qaali ee kadii doona
lamun su'aal bese wa
lankii si sax ee unku jawaabo oo aan amal ah waan hore laku sheegi oo lafa aan amal ah
abwaan jaakola هاي yaarata كل ده بعرف هدي ينفعك
oo kaan faawaydan
walaga koofadayahan intii hor ku sheegta tirada inta shay ee miiskun saaran يسمع ha hor ku sheeg intareeda hor ku sheeg بس هارون هم haye hor maya tirada guud sheeg hor ku sheeg boobsi شن بيجي شن قوم مدرين بس هارون tumo maaha haweer waaye hor ku sheeg labaatan iyo shan afuul labaatan iyo shan shii afuul labaatan iyo shan shay ha waayahay jaakolo tumaga eri adin labaatan iyo shan shay guddigana aragahayn undhon isla aragahayna tiri markun waana taaboy ko may ula taabay جنود kan kan muusuf an sheeg dhegeystayaalka he muusufka mos microfonkan dhoow muuska ko hee litirkun lama Aha.
mobalkun seddex mobalkun kala afar aadkun shan foorjiikun li galabkun todoba shii- tooshkun sagaal bacdun tumo Aye.
duusaaiku laabtoobka tumi lama geelkun tumi sideed eh, jaajarkun tumi afar kan tumi shan tumi il- eh, lama la turiyoon tumi ili buugun tumi todoba mobalkun tumi iyonay siyeed Siyeed.
eh, foorjiikun tumi sagaal Aye.
haanshadun labaatan Aye.
kan labaatan koo Aye.
mobalkun tumi labaatan kan labaatan siddeed litirkun labaatan iyonay afar eh, moodiba matay labaatan labaatan shan meer Ay, wata.
diska toobku hee iskuraala ah war badan kale hay bay
jaakole abaalmarintii oo haadas
jaakole oo haadas antan abaalmarintii jaakole
ولا يبقى شو هاي بابا يموت tumanka adag malaasi aan ahayn hee litirka hataa tiri walaa biyo inta saaran hor منزلين كوب hee منزلين كان لما منزلين كان شدي hakooba بطرقوا بيه شان أفر بطرقوا كان watarkoo i وتركوا كو مراعي في شيء حكومة جعلوا بارسية ma bandeliin watar ma ما وترنا كربون بارسية بيه واقع تومو كي كشاي يعني ماي waa تومو كي جو inta oo aagleer hee sido oo bandeliin iyo sido oo shifo ee fuulan Mhm.
todobadun leebu waa hay-ada maasantin weerow iyo jaakola maku faa'iidaysana Eh, guddigaas yaan xuseen iyo natiijada insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي قول إيو سما سما هنين دماي ترتن كينين بلاودي آه، ساعدو يهدها دافني أو أو كان أك ترتم أي ميسك ميكروفون إذا أدري ورسن ترتم يالك شال أي حافظة وذا جير بي إيو دار السلام بي runtii ma haye tartan aqoon weydaar isweydaarsi ah oo eed aan xiiso badan xaafid welbana ha ka bandhikaasi aqoontiya i garaadshe eedan aan ka mahadsanyiin sida sharafta iyo xushmada le tartankan in la wadaagan Eh, maantan ku mahadnaga marka hore daadiyaha barnaamijka muxudiin xasan xusni iyo cabdulaahi nuur aadan jaceylow iyo farsamayaqaan rashka ما شاء الله ما شاء الله iyo abwaan muxsin qaasin qaalib jaakole cabdul eh, iyo abwaan xuseen xaaji Fa- eh, faarax xuseen xaaji abwaan weerow iyo saas oo kale guddiga iyo kalsoon idaacadda raadiyo warsan maxamed salaad axmed eh, oo ka kaamayba tartamay lama xaafadood oo shal ah wada jir b iyo daarusalaam b Eh, xaafad kastana sida caadada inay haytay ba maxay xaqan la haytay inay la weydiiyo su-aalo oo dheerayaan todoba su-aalood meelo su-aalo kood laka bilaabay tartamyaalka xaafadda wada jir b ooyo xag aan la haayeen in la weydiiyo todoba su-aalood mayse sax aan ku jawaabeena todoba su-aalood la weydiiy shan su-aalood ku mid ah mayna saas ka- ka heleena tuman dhibcood iyo owal oo faa'iidaysi ahna xigisho haneen marna oo ka kan ah tartamyaalka xaafadda wada jir b saas oo kale xaafadda tartamyaalka daarusalaam b iyona may xag aan la haayaana inay la weydiiyo todoba su-aalood meelase sax ayaa uun ku jawaabeen todobadii su-aalood iyo la weydiiyey lis su-aalood ooyo kula kooyeen tum ilama dhibcood saas oo kale xaafadda wada eh, daarusalaam b may se ka faa'iidaysi ahaan martay su-aali saddexaad oo biolojiga hayti ooyo se sax aan ku wada- eh, aan ku aan ku faa'iidaysadeen saasa may ka heleena hal su-aal oo faa'iidaysi ah hal dhibcood ka heleen iyo lix dhibcood oo la kooyaan mintu eh, lix su-aalood oo ku jawaabeen mintum ilam dhibcood ah meesaas ka heleen oo ka kan tartameelka caabud daarsalaam b tum i saddex dhibcood guulatan oo ka meebaahan hooytay oo gacantoo ka jartay tartameelka caafada daarsalaam b ooy oo ka ka badiyaan su-aal eh, dhibcooyin dheeraan saddex dhibcood
yaa weer adiga jaakole ama tiyaalji habreeryaadigi niyaaljan weerid alalay weerahayde
waayahay ida maasantiin cabdullaahi jecelo hee hamiin dambe
waayahay muxudiin idaa mahadsantaada iyo weliba tiimka kale ee istuudiyaha niilrugan ee xaafado oo uga tartamay saas oo kale aan mahad nagaana tartanka xiiso leh ay ookiyo habandhigeen hamin dambe haddii ilaahay isara weliba nin bilaabda doona group b oo markaas iyo bilaaba doonaan tartanna uuna ku rajeeyan inay is argaan xaafado shal ee ideedi b iyo deegaanka habre e marlabaad iyo kanaga group b ya bilaabda doonaa hamin dambe habre e iyo ideedi b yaa tartan ku rajeeyana insha allah waayahay cabdullaahi eeda mahadsanyi guud aan barnaamijkii tartanka iyo jadwalkii idaacadda intaa gabagabeeyana tiimka garab walaal abwaaninta iyo cabdulaahi iyo farsamayaqaanka rashka dhammaantiin sigmahadnaga guud ahaan jadwalkii idaacadda intaa gabagabeeyana inta barnaamijkan labadan ku kulmaana waa hamiin damba insha allah iyo saddex saaci bar amaana allah aado qur-aanka ninka ee qoolka eeba
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد